wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhegeystayaal waa subax talaadaha afarta bisha maarj ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barka iyo subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cusboonaysiiyey xayraadaha hubka iyo dhoofinta dhuxusha ee saarayd al-shabaab waxaa kale oo aad maqli doontaan barakacayaal ku nool degmada daynile ee muqdisho oo ka cabanaya cuntayare xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
bilsoonaa la gaaray oo bil barakaysan ee waxaan isla hayna ma leh waxaa codsan lahayn sidoo dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa waan ugu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushash ku dhisan lahaayeen
waxaa kale oo dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in xoogaga madaniga ee gobolka sanaaga lagu darayo ciidamada somalilan intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida aqalka cad ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne trump uu hakiyey gargaarkii milatari ee dowladda maraykanku ay siinaysay ukrain sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa qoraal email ah waxa ugu sheegay v o a in madaxweyne trump u caddeeyey in diiradda uu saarayo nabadda wuxuuna intaasi raaciyey in ay doonayaan in saaxiibada maraykanka ay arrintaasi xoog saaraan sarkaalka oo aanan la magacaabin ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne trump uu hakiyey gargaarka hubka ee ukrain si dib u eegis loogu sameeyo kaalmada maraykanka si loo hubiyo wuu yidhi intani ay gacan ka geysanayso xalka goorsii horreysay oo isniintii shalay ahayd ayuu madaxweyne trump sheegay in heshiiska macdanta naadirka ee ukrain ay muhiim u tahay sii wadista kaalmada maraykanku uu siiyo ukrain faahfaahin dheeriya oo arrintaasi ku saabsan ayuu tilmaamay inuu kaga hadli doono khudbadda laga wada sugayo madaxweynaha caawa inuu ka jeediyo koongareska maraykanka hakinta gargaarka hubka maraykanka ee ukrain ayaa waxa ay imaaneysaa maalmo yar uun kadib markii madaxweyneyaasha maraykanka iyo ukrain hadallo kulkululay ay isku weydaarsadeen aqalka cad xilli mas-uuliyiintu ay hor joogeen kaamarooyinka telefishinada caalamka madaxweyne trump ayaa waxa uu riixay in si dhaqsi ah loo soo afjaro dagaalka ukrain iyo ruushka halka madaxweyne zeleniski uu muujiyey cabsi ah in xalka trump ee joojinta dagaalka uu guul siinayo ruushka ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa waxa uu isniintii ugu hanjabay xamaas cawaaqib aan la qiyaasi karin haddii ay soo celi waayaan lahaystayaasha khaza halka kooxda falastiiniyiintana ay ku eedeeyeen dowladdiisa inay burburinayso xabajoojinta wejigii koowaad ee xabajoojinta jilacsan ayaa soo idlaaday dhammaadkii toddobaadka balse wadahadallada mustaqbalkooda ayaa waxa ay la kulmeen ismariwaa kadib lix toddobaad oo degenaansho laga dareemayay marinka khaza taasi oo ay ku jireen isdhaafsiga lahaystayaasha israa'iil iyo maxaabiista falastiiniyiinta iyo qulqulka gargaarka aadka loogu baahan yahay ee dhulka burburay israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqday axaddii inay taageertay kordhinta wejiga koowaad ilaa iyo bartamaha abril iyadoo xamaasna ay ku adkaysatay inuu gudubka wejiga labaad kaasi uu horseedi karayo in si joogto ah loo joojiyo dagaalka netanyahu oo isniintii ka hadlayay baarlamaanka israa'iil ayaa uga digay xamaas in markaasi ay dhibaato la kulmi doonaan sarkaal sare oo ka tirsan xamaas oo la yidhaahdo usama xamdan ayaa waxa uu ku eedeeyey israa'iil in si firfircoon ay u carqaladaynayso iyada oo ka fogaanaysaa in markaasi la galo wadaxaajoodyada wejiga labaada ee xabajoojinta halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa washington ukrain iyo ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in ukrain ay ruushka ku soo celisay tiro yar oo rayad ah oo markaasi ka barakacay galbeedka gobolka kruski kadib markii kiev ay weerar lama filaani ay ku qaaday dhulka ruushka sida saraakiil ruusha ay sheegeen isniintii boqolaal qof oo ruush ah ayaa ku xayran dhulka ukrain ay qabsatay kadib weerarkii bilowday bisha agost taasi oo dhalisay walaac iyo caro xoog leh ee qaraabada dadkaasi xukuumadda ruushka ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay heshiis la gashay kiev si markaasi dib ay ugu soo celiso qaar ka mid a dadka rayadka ah ee u tallaabay gobolka sumi ee dariska ay yihiin ukrain markii weerarka la qaaday kooxda m saddex iyo labaatan ee ay ruweynlo taageerto ee duulaanka ku qaaday bariga congo ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka afduubteen ugu yaraan boqol iyo soddon qof oo bukaan iyo dhaawacyo ah laba cusbitaal oo ku yaala magaalada goma sida ay sheegtay qaramada midoobay shalay dagaalyahanada m saddex iyo labaatan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen cusbitaalka c b c a indoosho iyo cusbitaal kaleeto ee la yidhaahdo hiil africa habeennimadii siddeed iyo labaatankii februari bukaan iyo dhaawacna ayaa waxaa la sheegay in halkaasi ay ka kaxaysteen sida uu sheegay afhayeenka xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay shamsudaani warkiina dhegeystayaal waanaga intaas golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay waxa uu cusboonaysiiyey xayiraadihii uu hore u saaray kooxda argixisada ee al-shabaab dhammaan xubnaha golaha ammaanka ayaa aqlabiyad buuxda ku ansixiyey qaraar tirsigiisu uu yahay laba kun todoba boqol iyo toddobaatan iyo lix kaasi oo kordhiyey muddada xayiraadaha kala duwan ee saaran al-shabaab warbixintan waxaa noo soo koobayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari
qaraarkan ayaa u fasaxayay dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobe inay ka hortagaan oo ay qabtaan maraakiibta soomaaliya u daabula ama ka daabula agabyada la mamnuucay oo ay ku jiraan hubka sharci darrada ah ee la geeya soomaaliya iyo dhuxusha laga dhoofiyo xeebaha dalka cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka qaraarka ayaa sidoo kale dib u cusboonaysiiyey shaqada guddi khubaro ah oo haga korna kala socda nidaamka cunaqabataynta ee la saaray al-shabaab guddiga ayaa muddada loogu kordhiyey ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha janaayo ee sanadka dambe ee labada kun lix iyo labaatanka warmurtiyeedka ka soo baxay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha inay ka hortagaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee ku howlan wiiqidda nabadda iyo amniga soomaaliya iyo guud ahaan mandiqadda dowladaha ayaa lagu booriyey in aysan ogolaan in kooxahaasi argagixisada ay helaan hubka iyo rasaasta islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ka hor istaagaya in saanado militari oo sharci darro ah la geeyo soomaaliya golaha ammaanka ayaa go-aamiyey in xayiraadahaasi aanan lagu dabaqin hubka ama saanadaha loo daabulo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidanka militariga soomaaliya sirdoonka qaranka ciidanka booliska soomaaliya iyo ciidamada badda codaynta qaraarka kadib ayaa waxaa xarunta golaha ammaanka ka hadlay dhowr ka mid ah shan iyo tobanka xubin ee golaha danjiraha gayaana u fadhida qaramada midoobe oo ku hadashay codka dalkeeda iyo saddexda dowladood ee hadda golaha ammaanka ku matala qaaradda afrika ee kale ah soomaaliya aljeriya iyo sierra leon ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go-aanka golaha islamarkaana ay muhiimad gaar ah siinayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab balse nidaamkan la waafajiyaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada xubnaha ugu tunka weyn dowladaha galbeedka ee golaha ammaanka ayaa qaraarkii shalay ee golaha ammaanka u muujiyay taageero xoogan ergeyga joogtada ah ee dowladda u k u qaabilsan qaramada midoobey danjira barbara ayaa sheegtay in sida wadajirka ah ee loo meelmariyey qaraarka tirsigiisu yahay laba toddoba toddoba lix uu muujinayo sida goluhu uu ugu midaysan yahay taageeridda dadaalada dowladda soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab waxay ku nuxnuuxsatay in qaraarku uu sii hayo xirmo adag oo cunuqabatayn ah oo loogu talagalay in lagu wiiqo al-shabaab lagu carqaladeeyo dhaqaalaheeda in soomaaliya laga taageero sidii ay u noqon lahayd awood taagan iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee arrintani kusimaha wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey john kelly oo isna ka hadlay arrintan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada iyo taageeridda xasiloonida gobolka john kelly ayaa sheegay in ay muhiim tahay wax ka qabashada marinada badda cas ee ay kooxaha al-shabaab iyo xuutiyiinta yemen sida sharci darrada ah wax isugu gudbiyaan wuxuu sheegay shabakadaha wax taxriibiya inay fududeeyaan hubka sharci darrada ah canaasirta argagixisada iyo lacagaha ay kooxaha argagixisada gobolka isweydaartaan arrintaasi ayuu ku tilmaamay khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida gobolka golaha ammaanka ayaa cunaqabatayn tan la mid ah saaray al-shabaab kowdii bishii disembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii halka uu qaaday cunaqabatayntii muddada dheer saarnayd dowladda soomaaliya
warbixintaasi waxaa inoo soo kuubaya warbixintaasi nuur xasan nuur nuur bukhaari halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington somalilan ayaa waxay sheegtay in ay la wareegtay dufcaddii labaad ee xoogaga madaniga ah ee gobolka sunaag kuwaasi oo la qorsheeyey inay ka mid noqdaan ciidamada somalilan tallaabadani ayaa waxaa muddo u joogay magaalada ceregaabo wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi iyo madaxda dhaqanka ee deegaanka warbixintan waxaa hargeyso noogu soo diray waryaheena v o a khadar maxamed cakule
wafdiga madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo horkacayo in muddaha ku sugnaa magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa kulamo kala duwan oo muddo qaato ay la yeelanayeen madax dhaqameedka cuqaasha waxgaradka bahda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waxaa u suurto gashay in ciidamo ka mid ah ciidamada madaniga lagu wareejiyo xukuumadda si loo qarameeyo sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali aw cabdi oo wafdigan hogaaminayey waxaa cuqaasha iyo waxgaradku isla garteen in xukuumaddu ay la wareegto oo lagu wareejiyo islamarkaana xukuumaddu ay damaanad qaado amniga magaalada iyo gobolka
waxaan idin xasuusinay reer ceerigaabo markaannu nimidnay farriin baannu sidnay farriintaan sidnay iyadoo aan faahfaahsan waxaannu filannaa dal iyo dibadba reer ceerigaabo siday uga jawaabeen cid walba waa u muuqataa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqannaa waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inaad dhammaystiri doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa geesta kale farta ku fiiqay in nabadgelyadu gobolka sanaag ay fure u tahay guud ahaanba somalilan oo nabada
waxaannu ciiragaabo u doorannay sanaag gobolku intuu leeg waa ku celcelinayaa mar kastaba eh somalilan baan jiraynin haddaan sanaag nabad ahayn dowladda waddani waa laba bilood iyo waxoogaa waxaan idin xasuusinaya reer ceerigaabo meel kastoo joogan reer sanaagba intii doorasho ee awgale xisbigu mar kasta number one ceerigaaba ahayd abaalkaana waa ogyahay dowladdu waananu fulinayna haddii aan laydhaaho ugu dambayna madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali aw cabdi waxa uu sheegay in xukuumadda xisbiga waddani ee talada haysa ay diyaar ula tahay gobolka in la horumariyo kadib marka nabadda gobolka sanaag ay guntanto ama la xidho maalintii ugu horreysana waxaan sheegay marka wixii aannu u nimidnay oo iskugu soo urursan nabadda ceerigaabo markay guntanto wixii dowladdu idinku tala gashay in laydin keenayo haddii aan laydhaaho taana ku bishaaraysta maanta waa maalintii labaad ee ujeeddadii aan u nimidnay nabadaynta ceerigaabo iyo sanaag qodobkii ugu horreeyey oo ahaa qaramaynta ciidamada iyo qalabka uu leeyahay ciidanka madanigu qaramayntii ahayd waa maalintii labaad ee laga jawaabo boqorrada iyo salaadiinta iyo xildhibaanada cid kastoo ka soo shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqanaa inta kalena way daba socotaay waxaa laga yaabaa inayna beriya saan dambe wixii harsaniba ay dhammaan doonaan haddii aan laydhaaho qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolka sanaag oo halkaasi ka hadlay maalintii labaad ee ciidamada ay xukuumaddu la wareegtay madaniga ah ayaa u mahad celiyey xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee dhaqankaba boqor maxamed axmed dheere waxa uu sheegay inuu ku rajo qabo in ciidamada madaniga guud ahaan ee gobolka sanaag lagu soo wada wareejin doono xukuumadda maalmaha soo socda waxaan kuu ballan qaadnay inaan kaa aqbalno hawshaad la timaadeen sidaa darteed waxaanu maanta muujinaynaa aqbalkii aanu qaadnay iyo hawshii aanu xil qaadnay in ay timi inta dambena ay ku daba jirto haddii ilaahay yidhaahdo way iman doonaan waxa maqan dhammaantood way iman doonaan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan ayaa farta ku fiiqay in xukuumaddu ay mas-uul ka tahay amniga bulshada iyo gobolkaba
oo maalintii labaad aan filayo inaynu samaynayno qarmayntii ciidamada madaniga ahaa ee degmada ceerigaabo iyo gobolka sanaag waa maalin kale oo mudan inaynu aada ugu mahad celinno intii ka soo shaqaysay arrinta tan
maamulka gobolka iyo kuwa degmada ceergaabo ayaa iyaguna waxa ay door weyn oo ay ku lahaayeen howlgalladan ay uga mahad celiyeen cid kasta oo gacan ka geysatay tallaabadan ayaa noqonaysa qodobkii ugu muhiimsanaa ee ballanqaadyada gobollada bariga gaar ahaanna in la qarameeyo ciidamada madaniga ah iyadoo maalmaha soo socdana sida ay wararku sheegayaan la filayo in ciidamo kale oo ka mida kuwa madaniga ay dhaqanku ku soo wareejiyaan xukuumadda somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
qoysas barakac ku ah oo ku nool xeryo ku yaala degmada daynil ee magaalada muqdisho ayaa ka walacsan xaalad cunno yari iyo dayacaad ah oo haysata xilli loo guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste walaac dhanka nolosha ah ayay muujinayaan qoysas barakacyaal ah oo deggan xeryo ku yaala degmada dayniile xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qoysaskan oo meelo kala duwan ka soo hayaamay ayaa sheegaya inay adag tahay xaaladooda nololeed islamarkaana ayan gacanta ku haynin xitaa raashin ay ku afuraan taas oo welwel ku kordhisay maryan qaasim waxa ay ka mid tahay barakacyaasha cabanaya bilsoonaa la gaaray oo bil barakaysan ee waxaa isla hayna ma leh waxaa codsan lahayn sida oo dhaqsiyaha badan inay gargaar aan helnaa marka hay-adaha waxaan ka rabnaa sida ogu dhaqsiyaha badan dad islaam oo muslimaan nahay qof lama iyo tobankaan soognaayoo maanta de waxaas ku afura aan haysanin dhibaato weyn waay dad islaamaa nahay soogna rasaq dartiisa uma dhaafi karno rasaq dartiisa soonkii bishaas hashaas bil oo naa laga rabo ma u dhaafi karna waxaan rabnaa soonkiina waxaa ku afuri laheen ilmaha yaryarka iyo xaamilooyinka iyo waayeelahani hooy aan kula xaroono inaan helno barakacyaasha ka hadlay walaaca ballaaran ee bisha ramadaan hareeyey noloshooda waxaa qayb ka ah xabiibo cumar daafyadaa ku soo barakacni gaajo baahi soo magna naaska ee lahaaye wal oo une waxasmadaana male bii la-aan hadina inta oo magna soonkii walki afuraa male iyaalkii iyo une iskor hoogna wal oo un meel wal un kusheenaana male ragii une naqo wal us meel kusheenaa male unigii meelii un kukoyne ilaa hadda wal un hayne in la hayne qaftii hoostiya roogno iyin wal ii gacantiya kijiraa male wal ii nin qabad korto male haddii isin wal nin qabad kortaan wal nin qabada walaalayaalow sidaa kibaahagna awlaadaana uni iskor fuulna wal un aamaan male gogol unka iifdaan hataa ma qabno wal un walki karsadaana on qabne iif oo waxa ee ma haysino soonga nin dheer wal un haynoo yadaanka jiraan male xaalado kala duwan oo nololeed ayay la daalaa dhacayaan qoysaska barakacayaasha waa kan cabdulaahi yuusuf maxamed oo sharaxaya caqabadaha ay ehelka u noqdeen hooy ma haysano mas-uul ma haysano biyo ma haysano mar hore biyo laska cabi jira waa laska soo aljiday laakiin hadda een soonkii aana soo galay waa soomaan nahay saaymiina nahay haddana waxaa nagu soo kordhamay dad kaloo ka barakacayaal ah oo wada sooman ramadaana lagu jiraa waxaan idinku codsanayaa dadka ilaahay wax u dhiibay oo ilaahay wax siiyey oo isa- oo is- islaam oo muslimiin ah waxaan ka rabnaa inayna soo aababiyaan oo waxna siiyaan wax kaafurna na siiyaan wax anaga haysano male haween badan oo korinta carruurtooda keli ku ah ayaa ka mid ah barakacayaasha aan ku booqday xeryaha ku yaala degmada dayniile waxaana haweenkaasi ka mid ah jiijo oo cidina aanay ku taageerin nolol u raadinta lix carruura oo ay hooyo u tahay jiija muumin ismaan jibriil aan ahay lix cunug oo la igu soo furiyaan heestaa naaskaygan waa la haayaa garoobaan ahay oo masaakiin oo waxba haysanin oo barakac u joogo dayniile kaamka jamaal hadduu alla yidhaaho waxaan u baahanahay afur iyo saxuur iyo wax cun hataa jiif ma haysano darin xunaan ku jiifnaa ilmahaasaa la iigu soo la- dayacay aa la iigu soo deeriyey wixii dhalana fara kuma haayo meelaan ka shaqeeya iyo meelaan aado midna ma haysto sahre maxamed oo qayb ka ah dadka qoysaska barakacayaasha ku soo dhoweeyey xeryaha ay soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay duruufaha ay dadkani qaabilayaan waxaana ummadda soomaaliyeed ay ka codsatay in dadkan laga samata bixiyo xaaladda ay wajahayaan waa nagu soo barakaceen dadkii degaankaan nahay way noo yimaadeen annagu wax kale uma awoodno waxaan u awoodnaa keliya meesha ay ku hoyan lahaayeen ama ay buushas ku dhisan lahaayeen iyo in nabadgelyadooda uun markaaseeto wixii aan ku dhaarno inaan ku biirino nabadgelyo way haystaan biyo ma haystaan dadkan baad kale ma haystaan waxay haystaan malaha hooy ma haystaan gogol ma wataan ilmahooda unbay wataan caag saddex ley biyo ku shubtaan ma wataan haddana soonkayaaba yimidba annagu waxaanu awoodno male dad annagu waa masaakiinoo soomaaliyeedaan nahay walaalnimada iyo soomaalinimada unbaan usoo dhoweynay marka dadkan meeshooda ha lagu ogaado walaalayaalow qof walboo muslimo qof walboo islaan oo waxbaxsanaysana dadkan ha soo caawiso waxay ka ka- kari karto ha u qabato gudaha dalka waxaa ku barakacay qoysas badan oo soomaaliyeed kuwaas oo soo maciinsaday gudaha iyo duleedka caasimadda waxaana sida ay nala wadaageen bisha ramadaan ay ka mid tahay xilliyada ugu adag dhanka helista nolol maalmeedkooda maadaama ay shaqooyinku kooban yihiin taasoo ku qasabtay kaalmada ay dalbanayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha wariyaheena minneapolis maxamuud mascade adiga le waay
waa kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska habeenkii xalay aha goor dambe ciyaar la isku riiqday oo xilli dambe la isla gaaray ayaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee nottingham forest iyo ipswich town labadan kooxood oo ciyaarayay kulan ka tirsan koobka fa cup-ka ayaa sagaashankii daqiiqo hal iyo hal isku mari waayey laakiin ciyaarta oo soddon daqiiqo oo dheeriha lagu daray ayaanay waxba iska dhalin sidaasina labada kooxood waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee nottingham forest kadib markii ciyaaryahan jack taylor oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ipswich town uu shantii rigoore mid ka khasaariyey halka kooxda nottingham forestina shantii rigooreba ay dhalisay sidaasi ayuu ku soo dhaafeen wareegga shanaad kooxda kubadda cagta ee nottingham forest waxayna ka mid noqotay kooxihii iyagu maalmihii axadda iyo sabtida soo gudbay dhinaca iyo waddanka talyaanigana kulana ka tirsan horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laba gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee las verona ciyaaryahan turam wiilka da'da yar ee uu dhalay ciyaaryahankii hore ee turam ee islamarkaasina walaalka la ah wiilka kale isna u ciyaara kooxda kubadda cagta inter ayaa kooxda uu aabihii u dheeli jiray ee yuventus gool u dhaliyey labada gool ayay kooxdu ku badisay sidaasina kooxda kubadda cagta yuventus waxaa u suuro gashay in ay kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaasi soo ciriirsato taasi oo ay maalmo amaba saacado ku nasanaysay kooxda kubadda cagta ee lazio haatan inter milan napoli atlanta iyo yuventus ayaa afarta kaalimood ee horyaalka dalkaasi talyaaniga ku kala jira maantana waxaa bilaabanaya ciyaaraha champions league ee wareegga lix iyo tobanka lugta koowaad kooxaha kubadda cagta club bruge aston villa iyo guriga club bruge ku kulmay kooxda club bruge waa kooxdii la yaabka u as ee atlanta ayay ka soo badisay aston villa ayay martigelinaysaa lugta koowaad bruge iyo dortmund gurigeeda waxay ku qaabilaysaa kooxda kubadda cagta ee lille b s v eindhoven waxa ay waddanka holland ah ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee arsenal oo horena ay u soo kulmeen koobkan xilligan la ciyaarayo ee champions league walow haatan ciyaaruhu ay kala bax yihiin labada lugood lugta koowaad ayaana b s v eindhoven lagu ciyaaraya iyadoo kooxda kubadda cagta ee arsenal ay weli la daaladhacayso xidigaha dhaawaca kaga maqan weliba kuwa weerarka iyadoo kooxdu maalmihii ugu dambeysay ay ku adkaatay inay wax goolala dhaliso laakiin kulanka ugu xiisaha badan ee caawa isha lagu hayn doono ayaa ah madrid derby kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo atletico madrid ayaana lugta koowaad ku kulmaya garoonka barnabeu ay kooxda kubadda cagta ee real madrid ku ciyaarto labadan kooxood ayaa la filayaa ciyaar adag in ay soo bandhigaan inkastoo kooxda kubadda cagta ee real madrid kulankii ugu dambeeyey horarka waddankaasi spain laga soo badiyey haddana kulankan waxay rajaynaysaa inay ugu yaraan guul ka qaadan karto kooxda atletico madrid maadaama kooxda kubadda cagta ee real champions leaga ay tahay boqortooyada iyadoo koobabka ugu badan haysata la arki doonay haddaba labada kooxood caawa cidda soo guulaysata xubintaana ciyaarinta ay kusoo gabagabeynaya tale kulan dambe ama sacdoodu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan haatan waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan oo ka mid a qasiidooyinka aan idinku talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaruba naarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaruba naarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta kamaydha dunuubta miyaa ramadaan qofkii kala miira xumaanta ka maagi qasiidadaasi waxay dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii saake iyo caalamka waxaana idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo ramadaan kariim
ma saalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeye niyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye